own that VOA One prize pack.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal rabadaan mubaarag waa maalin arbacaa bisha maarso waa labaatan sanadka labada kun iyo afariyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada waxaa ka mid a dhibaatada ay dhallinyarada kala kulmaan tahriibka tahriibka dhibaatadu leeyahay aad u badan yahay dad hor badana u tahriibeen aad uma fududo wax kaliyo afka laga seegi kara ma-aan waxaa waaye jirdil iyo rafaad badan iyo waalidkii kaa walwalaa iyo adigoo noloshaadii wax badan kusoo gaaraan ay sababaysaa
sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan faa'iidooyinka tobanka dhexe ee bisha barakeysan ee rabadaan ciyaarihii heesihii rabadaankaan ugu talagalnay iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeennan maanta balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay arbacada maanteeta inay fashiliyeen weeraro gantaalla ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukrein kuwaasoo lagu bartilmaameedsaday sida ay sheegeen gobollo badan oo ka tirsan dalkaasi dhinaca kaleeta madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell ee mareykanka ayaa waxa uu soo jeediyey in la isticmaalo daqliga ka soo xarooda waa ruushka ee hantida ruushka ee yurub ku xayiran si markaasi loogu daro sanduuqa loo isticmaalaya in taageero milatari loogu helo ruushka ruushka ayaa waxa uu sheegay in difaacyadooda cirka ay ku burburiyeen saddex iyo toban gantaal oo ukrein ah iyo hal diyaarad oo aan duuliyo lahayn oo dul socotay markaasi gobolka belgrod la yiraahdo oo xuduudda la leh wadanka ukrein wasaaradda difaaca ayaa sheegtay inay burburisay afar kale oo diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo ukrein ay leedahay xili ay dul marayeen gobolada satrof ee gobolka dhinaca xuduudda ee ruushka afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa rajo waxa uu ka muujiyey badan heshiiska xabajoojineed ee la dhex dhigay israa'iil iyo xamaas iyo in la sii daayo sidoo kaleeto lahestayaasha dheeriga ah majiid al nasri ayaa waxa uu yididiilo ka muujiyey xili ay magaalada dooxa ka socdaan wadahadallo ku saabsan sidii heshiis xabajoojin ah loo dhexdhigi lahaa ama loo gaari lahaa wafuudda ka qaybgelaysa wadahadalladaasi waxaa ka mid ah taliyaha sirdoonka ee israa'iil david barney iyo sidoo kaleeto hase yeeshee afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegaya in ay tahay xili hore in lagu dhawaaqo in heshiis macnole la gaaray waxyaabaha miiska yaalla ayaa waxaa ka mid a in la gaaro heshiis xabajoojineed oo soconaya muddo lix bilood ah waa lix toddobaad aan iraahdee dhegeystayaal halkaasi haddii heshiiskaasi la gaaro ayaa waxaa markii labaad dhinaca kaleeto laysku afgaranayaa heshiis xabajoojin ah oo muddo shan bilood ah oo dagaalka halkaasi uu ka socdo la gaarayo arrimaha laga wada hadlayo ayay ku jiraan in la sii daayo qaar ka mid ah laheystayaasha israa'iil ee gacanta ugu jira xamaas halka dhinaca kaleetana israa'iil ay iyadana sii dayso tobanaan falastiiniyiin ah warkii dunidana waa naga intaa waxaad naga dhegaysanaysaan washington dhegeystayaal waxaan idin leenahay duhur wanaagsan xaggiina afrikada bari halka washingtonna ay ka tahay aroornimo hore aan ku bilownay dhallinyarada wax ka baratay kuna nool magaalada jowhar ayaa waxa ay uga digayaan dhallinyarada deegaanada hirshabeelle in ay shaqaraadis darteed ay dalka uga tahriibaan taasoo ay kula kulmi karaan natiijo aanan markaasi la mahadinin sida warbixintan uu ku eegaya wariyaha v o eda magaalada beledweyn xuseen xasan dhaqane
maxamed cabdikariin oo ka mid ah dhallinyarada waxbaratay ee ku nool magaalada jowhar ayaa waxa uu sheegay in halis badan ay ka horreyso sidii lagu gaari lahaa qaaradda yurub iyo waqooyiga amerika iyadoo marka halkaa la tago haddana dhalinyarada ay wajahaan caqabado adag oo ah la qabsiga dhulka ay tageen maxamed cabdikariin ayaa waxa uu ka waramayaa dhalinyarada soomaaliyeed ee wax bartay kuwa tahriiba iyo sababaha keena in dalka ay ka cararaan dhalinyarada markay wax soo bartaan waxaa waxa keliya badanaa la raadi xataa in la shaqaysto marka tahriibka iyo shaqada waxay iska soo galaysaa qofka dhalinyarada intuu waxbartay waxbarashadii markuu dhameeyo wuxuu rabaa inuu shaqo helo kadibna waalidkiisa ama wixii uu soo bartay dhan uu ka miro dhaliyo marka dhalinyaradiina shaqa meeshaan hadda saas u buuran mise shaqa qof walba heli kara mise waxyaabo badan wadankii burburka kadib iyo dowladii waxyaabo badan iskor saaran qofka markuu soo qalinjibiyo aad ay adagtahay shaqooyinka in lawada helo dhalinyaradii marka waxay ku qasabtay midaas in qaarna fikirkoodii ay bedelaan iyagoo waxbartay waxbarashadii wax ku bixiyey ay ka qusqaataan inay wadanka wax ka helayaan kadibna ay u cararaan wadamada qaarkood
maxamed cabdikariin qof ahaan sidee buu u arkaa dhalinyarada dalka ka tahriibaya sabab kasta ha ku timaadee ani ahaan horta qofka dhalinyarada markuu wax soo barto ilama aha inuu tahriibo because waxaa waaye tahriibka dhibaatadu leeyahay aad u badan yahay dad hor badana u tahriibeen aad uma fududo wax kaliya afka laga seegi kara ma-aan waxaa waaye jirdil iyo rafaad badan iyo waalidkii kaa walwalaa iyo adigoo noloshaadii wax badan kusoo gaaraana ay sababaysaa marka waxaas leeyahay qofka dhalinyarada eh shaqada way jirtaa in horta wadankeena uusan dhihin wadamada horumaray oo aysan ku maraacsan inay tahriibaan horta waxaa lasa barbardhigaa waxa qofka markuu meel raacayo dhibaatadii iyo faa-iidadeeda kusoo gaari karto hadda ninety percent qofka markuu tahriibo waxaa aada jirkiisa u nugul yahay inay dhibaato badan soo gaarto in waxyaaba badan rafaad uu maro waa markaas kadib marka inaa ka baxsanaysin qofna kuma balan qaadin waa safe ma ahan wax walba kugu dhici karo qofka hadduu marba wax soo bartay akademig uu yahay waxbarasho kasoo baxay wuu ka maskax duwan yahay qofka jaahilkaa wax baranin wax walbana waxaa ilaaha qadari risqiin ilaaha bixiyo qof wax kaa celi karta maanta malahan qof koob biyina kaa waxay karta malahan inuu wadankiisa ku qanaco oona isku dayo inuu wax badan uu galgalo magaalka waxaawaaye waa la ogyahay qof walba waxaawaaye qabiilaha jiro laakiin saasay tahay ilaah tala saarashadaada iyo aqoontaadii haddaad isku geyso waxaas leeyahay in fursado badan jaanisyo badan wax badan la heli karo because of haddii tahriibka uu ahaalayo wax iski fudud ama wax aysan qofka wax soo gaaraynin waa ficnaale laakiin tahriibka iyo markaa isbabardhigtid jaaniska aad ku haysatid inaad badbaadid iyo inaad dhibaatooyinka bakabatid waxaa kaga dhow adoo wadankaa ku qanaco oo birika maalin si wanaagsan adoo shaqaysta aa wadankaa tagi kartaa adoonan qaxooti een adoonan rafaad marin adoonan intaas wax marin aadan heli kartaa dhalinyarada soomaaliyeed ayaa fursad u arka in dalka ay ka tahriibaan iyagoo aanan xog badan ka hayn waxay kala kulmi karaan wadanka ay doonayaan laakiin waxa u muuqda keliya rajo iyo nolol ifaysa soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa boqolkiiba toddobaatan in ka badan in dhalinyaro ay yihiin laakiin wax saameyn ah kuma lahan hoggaanka iyo talada dalka xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
mahadsaned xuseen markana dhinacii kaalimaha heese gaar ahaana kuwooda aan ugu talagalnay bisha rabadaan ee barakaysan
waxaa maanta oo arbaco ah bilowday tobanka dhexe ee bisha barakeysan ee rabadaan ee sanadkan labada kun iyo afariyo labaatanka iyo sanadka hijiriyada oo ah kun afar boqol afartan iyo shan haddaba dalkan mareykanka imaamyada masaajidada ayaa sheegay in ramadaanka sanadkan uu ka duwan yahay sanadihii lasoo dhaafay maxay tahay sababtaasi su-aalahaas iyo kuwo kaleeto ayaa nuur xasan nuur buqaari waxa uu weydiiyey sheekh maxamed cabdulaahi oo imaamka ah masaajidka muslim community center ee magaalada springfield anrahde waa silver spring ee gobolka maryland ee duleedka magaalada washington sheekhuna waxaa marka horeeta uu ka hadlayaa faa-iidooyinka tobanka dhexe ee bisha rabadaan ay leedahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walaal muhiimadda ay leedahay tobanka hore iyo ta dhexe iyo ta dambaba waa waa muhiimad weyn oo bishan ramadaanka waa bil eh, sida ilaahay subxaana watacaala uu qur-aanka inoogu sheegay uu qur-aanka soo dejiyey weeye oo sharafta bishan ramadaanku waxay ku sharafowday ilaahay kitaabkiisa uu soo dejiyey Eh, marna ilaahay subxaana watacaala uu yiri qur'aanka shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan ee ilaahay qur'aanka soo dejiyey marna si gaar ah loo gaar yeelay habeenka loo yaqaano leylatulqadriga ee ilaahay subxaana watacaala suurad kaamil ah uu ku sheegay ina anzalnaahu fi leylati alqadr marka xadiidka awalkiisu waa raxma een, dhexdiisuna waa tobanka dhexena waa makfiro inta tobanka u dambaysana cidkun min annaar xadiis munkara weeye oo daciifa kama aan sugnaanin rasuulka calayhi salaatu wasalaam siday culimmadu sheegeen Eh, laakiin waxaa xaqiiqa ah inay bishu bil barakaysan tahay oo meel kastooy dadka muslimiintii joogaan ay soomayaan ilaahay ay caabudayaan cibaadadooda ay kor u qaadahayaan sadaqadooduna ay badan tahay marka sidaas weeye bishu waayahay marka n uh, dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka maryland oo ah gobol ku dhegan magaaladan washington d c ayaad imaam ka tahay marka ramadaankan muxuu kaga duwan yahay eh, bulshada muslimiinta maryland iyo guud ahaanba maga- en, gobolada ku hareereysan marka loo barbardhigo kuwii hore
Ah, horta saan ognahay ah, markii uu dhacay ah, cudurkii ah, daacuunkii covidka loo yiqiinay ah, muslimiintu sidii ay u iman jireen masaajidda maynan u imanaynin ah, laakiin sanadkan iyada oo ay sababo u tahay waxyaalaha bariga dhexe ka socda eh, dagaalka gaza ka socda ayaa waxaa dareemaysaa muslimiinta inay kiira ay ku jirto masaajidkii meel la kala istaaga hadda male een, muslimiintu waxay ka kala yimaadeen adduunka yacni qaybihiisa kala duwan oo qayb aadan arkaynin ma, ma arkaysid waxaa laga yimid bariga dhexe waxaa laga yimid south asia waxa la yidhaahdo bakistan iyo india iyo bangladesh waxaa laga yimid west africa iyo east africa marka muslimiintii halkan ku dhashay oo ku koray eh, caruurihii marka waxaad dareemaysaa yani jawi oo cajiib ah oo xagga yani dadku say u ilaahay u caabudayaan dadku siday diyaar u yihiin inay ma arkinoo ay ay isqabsadaan gacmaha oo ay xataa halkan ay joogaan ee maraykanka ay wax ka noqdaan waa wax aad u cajiiba weeye oo hadda masalan mithaal haddaan ku siiyo jumcadii hadda lasoo dhaafay afar qof baan shahaadada u qabtay waxaan waxaad arkaysaa inay dadkii diintii soo gelayaan dad badan baa ii imaaye ii yimaada oo xafiiska iigu yimaado oo i weydiiya diinta islaamka iyo maxay tahay Eh, waxaad dareemaysaa marka jawi oo cajiib aad dareemaysaa oo qofka muslimka uu noqonayo maaragti inuu ay qabanayso eh, giira qabanayso yani dadkiisay diintii ugu soo- usoo qaabilsan yihiin
waayahay sheekh maxamed marka gobolada qaarkood maraykanka waxaa maqalnaa in ay masaajidada qaarkood ay dhibaato gaarsiiyaan eh, dadka eh, lagu eedeeyo islaam nacaybka ah, waxaa loo yaqaano islamophobia marka maryland eh, bulshooyinka muslimiinta ah, gaar ahaan masaajidka aad imaamka ka tahay ma ka ceymataan dhibaatooyinkaas
Ah, sidaan ognahay ah, islaamofobiyadu wax jira weeye waxaana sabab u ahaa iclaamka waddankan ama caalamiga ahi inuu muddadii ah, 9/11 wixii ka dambeeyey ah, bishii sagaalaad ee sanadkii laba kun iyo kowdii ka dambeeyey inuu aad wax been ah oo barabagaanda ah muslimiinta uu ka sameeyey umbaddiina waxay ma fahmaysa islaamkii marka sidaa darteed ah, dad badan oo islaamofobiyadu ku jirta way jiraan Een, laakiin haddii hadda la fiiriyo waxaad moodaa inay sii yaraanayso inkastoo arrintan bariga dhexe ka socota israa'iil iyo iyo falastiiniyiinta ay waxoogaa ay soo celisay islaamofobiyadii oo hadda eh, ururkan xuquuqda bani aadamaha u dooda ee keer la yidhaahdo ay sheegayso inuu soo kordhay laakiin aniga hadda masaajidka aan joogo waa masaajid oo multicultural oo dadka ka adduunka dibadiisao dhan meel kastay ka yimaadeen waxay maraykan baa ku jira dad meelo kale ka yimid baa ku jira marka waa meel iskana degan oo gobolkan gaar ahaanan joogo waa gobol aad dadku ay kala duwan yihiin Een, laakiin hadda haddii sidii waayihii hore ahaan jirtay loo fiiriyo waxaad moodaa arrintaasi inay waxoogaa soo degaysaad moodaa
marka maadaama uu bilowda tobankii dhexe ee kii ugu dambeeyana uu ku xigo oo ay ku jirtay habeenkii khayrka ee leylatulqadriga maxaa la gudboon dadka ee sooman ee muslimiinta
sida la gudboon dadka muslimiinta ahoo dhan ee sooman waa sidii rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu ina baray waxaan ognahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu qof aad deeqsi u ahaa oo xadiidku uu leeyahay wuxuu ahaa nabigu ajwad annaas midka dadka ugu deeqsisan wa kaana ajwada maa yakuun fii ramadaan deeqsinimadiisuna waxay aad u sii kordhi jirtay oo nabigu calayhi salatu wasalaam uu u saddex afar jibaari jiray bisha ramadaan marka uu jibriil calayhi salaam nabiga calayhi salatu wasalaam uu qur'aanka uu la akhrinaayo wuxuu ahaabay xadiidku uu leeyahay mid uga orod badan dabayl la sii daayay dabayl xoog u dhabanaysa ayuu ahaa marka weliba gaar ahaan tobanka dambena nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa dakhala alcashru alawaakhir tobanka dambe ee bisha ramadaan markay galaan shadda miizaarahu wa ayqada ahlahu wuxuu xidhan jiray guntiga reerkiisana waa kicin jiray cibaadada u kicin jiray marka tobankaasina way nagu soo socotaa marka waxaan jeclaan lahaa dadka muslimiintaa kuwa halkan jooga iyo kuwa dibadda joogaba meel kastay muslimku joogaan inay sidii rasuulku calayhi jalaal wasalaam uu samayn jiray sameeyaan sadaqada inay badiyaan inay isu naxariistaan maalin dhoweyta gabadh xamar ka soo laabatay oon darisnahay baa waxay igu tiri meesha bakaaraha bakaara ma ahee meeshii ceelgaab la dhihi jiray baa carruur fara badan waxay tiri waan waan waan naxay bay tiri marka dadka muslimiinta ee soomaaliyeed gaar ahaan ee afka fahmaya ilan dadkan hadda aanan imaamku ahay afkeenna wax ka fahmaaba iska yar hal xaba xitaa ma dhanno marka waxaan dhihi lahaa ilaahay ha laga boqo hala isu naxariisto adduunyadu waa maalmo waa laga socon inay kuwa wax haystaay inay ilaahay ka cabsadaan oo alla hortiisa wax geystaanoo kuwa carruurta soomaaliyeed oo meesha ku baabaaday oo koolada ku dhuuqaysa inay hadday dowlad ay tahi yahay iyo hadday shacab yahay iyo hadday ganacsato tahay in la isu naxariisto oo ilaahay subxana wa tacaala si ugu yeera u naxariisto irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa baan yaan u dardaarmi lahaa
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed cabdulaahi oo imaam ka ah masaajidka muslim community center ee magaalada silver spring ee gobolka maryland ee ood wadaaga la-ah magaaladan washington d c wuxuuna u waramayay nuur xasan nuur bukhaari markana dhinacii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa sboortskii inoo haya
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabaya kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa wararku sheegayaan in ay ku raad joogto soo xerogelinta tababaraha xulka qaranka ee waddanka ingiriiska gaari southgate tababarahan ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu kaalinta koowaad kaga jira liiska uu haysto ninka dhowaantan ku soo biiray in uu ka mid noqdo milkiilayaasha kooxda kubadda cagta ee manchester united ee lagu magacaabo jim radcliffe ninkan uu u dhashay waddanka ingiriiska ayaa taageero weyn u ahaa kooxda kubadda cagta ee manchester united waxa uuna haatan maamulaya ciyaartooyda kooxda ka tegaysa kuwa imaanaya iyo weliba cidda kooxdu ay soo qaadanayso waxaa sida ay wararku sheegayaan gaari soodgeed uu yahay macallinka koowaad uu doonayo inuu ku bedelo tababaraha haatan kooxda layliya ee arigton hag gaari soudged iyo isagu haatan ah tababaraha xulka qaranka ee waddanka ingiriiska waxaana heshiiska uu xulka qaranka kula jiro uu ku eg yahay dhammaadka sanadka waxa uu laylinayaa xulka qaranka ingiriiska islamarkaana uu ka mid noqon doonaa waddamada ku tartamaya koobka qaramada yurub ee ka dhacaya waddanka jarmalka bartamaha sanadka gaari soudgate inkastoo uu muddo badan laylinayay tan iyo sanadkii labadakunlixyotobanka xulka qaranka ingiriiska haddana uma aanay suuro gelin inuu wax koobah uu qarankiisa u qaado laakiinse koobabkii uu ku matelay qarankiisa meel wanaagsan ayuu soo gaarsiiyey laakiin dhinaca kale dad badan ayaa rumaysan macallinkan oo khibrad dhinaca horyaalka waddanka ingiriiska aan lahayn inaanu wax badan ka bedeli karin kooxda kubadda cagta ee manchester united haddaba la arki doonee haddii manchester united ay soo xerogeliso tababare gaari soodgate iyo haddii macallin kale ay u dhiga rogato laakiin waxaa dad badan rumaysan yihiin in arigtan haag aanu sii laylin doonin kooxda kubadda cagta ee manchester united dhinaca kale ciyaaryahanka da'da yar ee qadka dhexe uga dheela kooxda kubadda cagta ee manchester united ee kobi manow oo ah isagu nin dhowaantan uun kooxda ka soo dhex muuqday ayaa lagaga yeeray inuu ka mid noqdo ciyaartooyda xulka qaranka ingiriiska ku matalaya kulamada saaxiibtinimo ee toddobaadkan ay qaranka ingiriisku ku dheelayaan waddanka ingiriiska kulanka koowaad ayay ingiriisku la ciyaarayaan xulka qaranka ee braziil maalintaa sabtida waxaana xiddigan da'da yar ee kobi manu uu rajaynayaa in uu ka mid noqdo xidigaha kulankaasi ka soo muuqanaya ciyaaryahankan ayaa ka mid ahaa xidigihii dhowaanta dhegta dhiigga u daray kooxda kubadda cagta ee liverpool kulankii gegida old trafford ay kaga guulaysteen dhegeystayaal xubintaena ciyaarta kusoo gabagabaynaatane kulan dambe waa mascad dawid ku dhaafaya sidaa iyo noo dhowaada.
mahadsanid mascadda markana dhinaci waxaan dib ugu noqonaynaa rabadaanka qasaaqi aan ugu talagalnay iyo dhegaystayaasha ah inaan la wadaagno
ninkii maru dhawaaqa kuma hadinayo maya maya dadkaydii isu muusanaabu muxammad mirihii firdawsaadkii lagu macsuumo jannadii macaanayd makaankay u tahayo mawliidkan caawa kii lagu manaysto maatiya caruurba hubaana jiray muxammad yaa muxammad yaa muusanaayo ninkii maru dhawaaqa kuma hadinayo maya maya dadkaydii isu muusanaabu muxammad yaa muxammad yaa muxammad magan yaa magan yaa magan
waa tahay nabi ammaankaasi ayaan guud ahaan idaacaddeeni kusoo gebagabaynaynaa waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale midkaan mid lamida ku kulmi doono barnaamijkan inta ka horeysa nabadgelyo